subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mowjadaha gaagaaban kuwa f m yada iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com waa arbaco koob iyo tobanka bisha disembar sannadka laba kun iyo afar labaatanka saacadda afrikada bari waa lixdii iyo barkii subaxnimo idaacadda saaki iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah cabdulqaadir maxamed samakaab qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan shirkadda isgaarsiinta hormuud telekom soomaaliya oo xalay abaalmarin caalami ah oo ku saabsan waxtarka bulshada lagu guddoonsiiyey magaalada london ee dalka ingiriiska
marka waxay ku guulaysatay waxtarka ama kaalmaynta xagga bulshada taasoo ay u tartameen shirkado kala duwan oo ka kala socday qaaradaha kala duwan ee dunida haddii ahaan lahaa yurub america africa asia iyo carabaha intaba abaalmarinta waxay qayb ka tahay abaalmarin la yidhaahdo abaalmarinta caalamiga ah ee isgaarsiinta
waxaa kalood maqli doontaan warbixin ku saabsan xadguduubyada lagula kaco dumarka ee deegaanka soomaalida etoobiya oo kordhay sannadihii u dambeeyey sida uu sheegay maamulka deegaanka qodobadaasi iyo warar kale ayaa aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida ra-iisul wasaaraha cusub ee suuriya maxamed al bashiir ayaa talaadadii shalay ku dhawaaqay inuu bilaabay dhaqaajinta howlaha qaran ee dalka kadib markii uu taageero buuxda ka helay dhammaan kooxaha fallaagada ee xukunka ka tuuray madaxweynihii hore bashaar al asad khudbad kooban oo laga baahiyey telefishinka ayuu al-bashiir ku sheegay inuu dowladda ku-meel gaarka ah hogaamin doono ilaa kowda bisha maarj ee sanadka fooda nagu soo haya ninkan ayaan si wanaagsan looga aqoonin guud ahaan suuriya balse wuxuu ku soo cambaxay gobolka idlib ee waqooyi galbeed ee suuriya halkaas oo uu hogaaminayey maamul hoosaadkii ay dhiseen kooxaha mucaaradka ee taageerada ka hela dowladda turkiga magaalada caasimadda ee dimashik bangiyada iyo goobaha ganacsiga ayaa shalay dib loo furay markii ugu horreysay tan iyo axaddii markaasoo ay mucaaradka awoodda ka tuureen rajiimkii dalka soo maamulayay kontonkii sane ee lasoo dhaafay dhanka kale dowladda maraykanka ayaa markii ugu horreysay shalay si rasmi ah oga hadashay isbeddelka siyaasadeed ee ka dhacay suuriya xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinkan ayaa sheegay in washington ay si buuxda u taageerayso hanaanka kala guurka siyaasadeed ee suuriya ayna rajaynayso inuu horseedo maamul loo dhan yahay oo aan kooxaysi ahayn maraykanka ayaase jabhadda ugu weyn ee asad xukunka ka tuurtay ee xayaad taxriir al-shaam u aqoonsan koox argagixiso ah lamana oga inuu liiskaasi ka saari doono iyo in kale ra-iisul wasaaraha israa'el benyamin netanyahu ayaa talaadadii shalay markii ugu horreysay hor yimi maxkamad si uu u wajaho eedo musuq maasuq oo in muddo ahba loo haystay netanyahu oo shan iyo toddobaatan sano jir ah ayaa noqday ra-iisul wasaarihii ugu horreeyey ee israa'iili ah oo maxkamad lasoo taago isagoo xafiiska joogo wuxuu sheegay in dacwadaha lagu soo oogay ay yihiin kuwo isaga gaar loogu maagayo gaar ahaan siyaasadihiisa dhinaca amniga maxkamadeyntiisa ayaa ku soo aaday xilli israa'el ay weli dagaal ka wado marinka khaza kaasoo uu amray netanyahu kadib markii duulaankii ay xamaas ku qaaday koonfurta israa'el toddobadii bishii oktoobar ee sannadkii kii toddobaadkii hore garsoore maxkamadeed ayaa amray in netanyahu uu toddobaadkiiba saddex jeer maxkamadda ka markhaati furo taasoo ku qasbaysa inuu u dhexeeyo maxkamadda iyo qolka dagaalka laga hogaamiyo ee wasaaradda difaaca ee israa'el netanyahu ayaa lagu soo ogay saddex kiis oo mid ka mida uu yahay inuu hadiyado ka qaatay rag maalqabeenno ah taasoo ay ku badasheen in waqti fiican laga siiyo qalabka warbaahinta si sumcaddooda loo dhiso eedahaasi iyo kuwo kale ee musuq maasuq ayuuna dhammaantood dafiray netanyahu dhegaystayaal warkeennii dunidana waa naga intaa subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal halkaad warkaasi ka dhagaysanayseen waa v o a oo idinkaga imaanaysa washington aan ku bilowna magaalada london waxaa xalay abaalmarin ku saabsan waxtarka bulshada lagu guddoonsiiyey shirkadda isgaarsiinta hormuud telecom soomaaliya abaalmarintan oo ay u soo tartameen shirkado isgaarsiineed oo waddamo badan oo caalamka ah ka kala socday ayaa waxaa isugu soo haray kama dambaysta sideed shirkadood ugu dambeyntiina hormuud ayaa noqotay shirkaddii abaalmarinta ku guulaysatay haddaba faahfaahinta abaalmarintan cidda soo qabanqaabisay iyo sababaha shirkadda hormuud ay ku mutaysatay ayaan ka waraystay guddoomiyaha hay-adda hormuud salaam foundation cabdulaahi nuur cusmaan oo abaalmarinta u guddoomay shirkadda hormuud waxaa la yidhaahdaa waxtarka ama tabarucaadda xagga bulshada marka waxay ku guulaysatay waxtarka ama kaalmaynta xagga bulshada taasoo ay u tartameen shirkado kala duwan oo ka kala socday qaaradaha kala duwan ee dunida haddii ahaan lahaa yurub america africa asia iyo carabaha intaba abaalmarinta waxay qayb ka tahay abaalmarin la yidhaahdo abaalmarinta caalamiga ah ee isgaarsiinta waxaana abaalmarintaas sanad kasta qabta shirkadda la yidhahdo total telecom oo xarunteedu ay tahay magaalada london marka si loo kala saaro shirkadaha waxaa loo saaray guddi garsoorayaal ah oo ka badan ilaa iyo boqol qofood guddigaas oo bilooyin soo waday shirkaduhu siday u kala fiican yihiin qaybaha ay mataqaanaa ay ku tartamayeen guddiga markii uu soo kala shaandeeyey dhammaan shirkadihii usoo tartamay oo la dhihi karo waxay ahaayeen kumaankum waxaa soo galay waxaa la yidhahdo shortin listiga amaba tartanka qaybtiisa ugu dambeeya ama finalka ilaa iyo sideed shirkadood oo ka kala socday waddamo kala duwan oo ay ka mid yihiin dalka norway ay ka mid yihiin dalka masar shirkada kale ka socotay south korea iyo waddamo kale oo ku yaala ayagana qaaradda africa ay ka mid tahay south africa dhammaan shirkadahaasi soo galay finalka waxa ay guushii halkaasi ay ku raacday shirkadda isgaarsiinta ee hormuud telecom waa gartay marka cabdulaahi abaalmarintan aad ka soo sheekaysay markii ugu horreysayba oo ay ku guulaysato shirkadda isgaarsiinta ee hormuud waa markii ayadii heerkan caalamiga ah aan ku guulaysanay laakiin bishii hore shirkadda waxay ku guulaysatay waxaa la yidhaahdo connecting and connected communities awood la yidhaahdo ama abaalmarin oo macnaha dadka aan telefoon ama isgaarsiin haysanin in loo sameeyo isgaarsiin adduunyada oo bishii hore ka dhacda ayadana isla magaalada london ayay shirkaddu ku guulaysatay abaalmarintan aad hadda ku guulaysateen ee aad ka soo sheekaysay intaasoo shirkadood inay usoo tartameen maxaa gaar ah oo ay ku mutaysatay shirkadda hormuud
sida guddiga garsoorayaasha ah ee hawshani go-aan ka gaaray ay riboorkooda ku sheegeen waxay dhaheen shirkadda isgaarsiinta hormuud telecom waxa ay ka soo baxday ay bannaanka ka tagtay shaqadii isgaarsiinta ee lagu ogaa bannaankeeda ayay u baxday waxay dhex tagtay communitigii ama bulshadii waxayna qabatay howlo waaweyn oo waxtar u leh bulshada oo ay ka mid yihiin taakulada xagga caafimaadka taakulada xagga waxbarashada taakulada xagga shaqo abuurka iyo xarumahaas iyo dadka adeega guud ay garab istaagto taasoo runtii ku noqotay layaab sida aad la socotid shirkada iskaasinta bu telecom qaybteeda u qaabilsan xagga mataqaana horumarinta iyo arrimaha bini-aadanimada ee hormuud salaam foundation oo shirkadda hormuud telecom iyo bankiga salaamaba isla matasha waxa ay ka shaqaysaa howlaha horumarinta iyo xagga bini-aadanimada dalka soomaaliya markay dhib ka dhacdana waa shirkadda ugu horeyso ee gacan fidisa magaalada muqdisho dabdamiskii ugu horreeyey ee ka howlgala waxaa gacanta ku haysaa shirkadda isgaarinta hormuud ayaa sameysay dabdamiskaas oo sanadkii boqolaal dab ah mataqaana ka damiya magaalada muqdisho kaasoo lagu badbaaday hanti iyo xoolo ummad soomaaliyeed waxay gacanta ku haysaa iskuolka ugu weyn ee dhegtaan dadka aragala ee iskuolka noolayaasha alnuur taasoo sanadkan iyo sanadka hore ee dalka ka qalin jibiyeen jaamacadihiisa labaatan arday oo indhala markii ugu horreysay taariikhda soomaaliya waxa ay waxbarasho ay ka bixisaa ilaa boqol arday oo kasoo jeeda dadka laxayb sooco sidoo kale waxay leedahay deeb waxbarasho joogto ah oo sanadla ah oo loo tartamo sidoo kale xagga caafimaadka isbitaalada danta guud ayaan kaalmaynaa si joogto ah warshada ugu weyn oxyginta ee ka jirta dalka soomaaliya oo isaarka banaadir ku rakiban annaga ayaa dalka mataqaanaa keennay gacanta ku hayna dadka soomaaliyeedna siisa oxygen lacag la-aan ah marka markastaana waxaan garab taagannahay danta iyo dalka dadka soomaaliyeed laba maalin ka hor waxaa la qabtay shirkii mataqaanaa aviationka soomaaliya gudoomiyaha maareyaha hay-adda aviationka oo shirka ka sheegay in cilad la soo gudboonaatay aviationka soomaaliya oo xagga qalab isgaarsiin ahaa oo ayagana haysanin ay shirkadda isgaarsiinta hormuud ugu keentay saacad gudaheed waa gartay marka ugu dambeyntii guushan abaalmarinta hormuud ay ku guuleysatay shirkad ahaan maxay uga dhigan tahay wallaahi runtii markii adiga aad dadaashid dadaalkaadaas mataqaanaa oo dalkaada xuduudiisa inta ka tallaabo caalamiyan mataqaanaa laga mahad celiyo intaasoo shirkadood oo adduunyada ka jira wadamada ugu waaweynaay aan mataqaanaa aan aan ka hormarnay annaga waxay noo tahay runtii sharaf iyo karaamo iyo farxad aad ayaan runtii aan aan ugu faraxsan oon aan mataqaanaa ugu farxaynaa in aan dalkeena inaan dadkeena caawinay in dadkeen aan caawinay oo dadkeen aan garab istaagnay marxalad adag iyo marxalad mataqaanaa kale intaba islamarkaasna aysan ahayn hawl ganacsi ah ay tahay hawl tabarucaad ah in mataqaanaa abaalmarintaas aan laku guddoonsiiyo oo shirkadaha adduunka ka jiray aan kasoo mataqaanaa dhex bahno runtii waxay noo tahay sharaf iyo karaamo
kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha hay-adda hormuud salaam foundation cabdulaahi nuur cusmaan oo qadka telefoonka ee magaalada london iigu waramayay kadib markii abaalmarin caalami ah la guddoonsiiyey shirkadda hormuud xadgudubyada lagula kaco dumarka ee deegaanka soomaalida ethoobiya ayaa kordhay saddexdii sano ee lasoo dhaafay marka la barbar dhigo sannadihii kasii horreeyey sida uu sheegay maamulka deegaanka soomaalida munaasabad lagu xusaayey toddobaadka ka hortaga tacadiyada ka dhanka ah dumarka oo lagu qabtay magaalada jigjiga taasoo uu ka qayb galay madaxweynaha ismaamulka soomaalida ayaana lagu soo bandhigay heerka uu gaaray xadgudubka dumarka warbixin arrinkaas ku saabsan waxaa jigjiga ka soo diray wariyaha v o e da maxamed cabdiraxmaan ugaas
iyadoo maalmihii lasoo dhaafay siyaabo kala duwan loo soo bandhigayey tacadiyada loo geysto haweenkii carruurta ayaa waxaa magaalada jigjiga ee caasimada dowladdeegaanka soomaalida lagu soo gebagabeeyey munaasabad loogu magacdaray oo lolaha lix iyo tobanka cisho ee la dagaalanka xadgudubyada lagula kaco haweenkii carruurta waxaana madasha lagu soo bandhigay daraasad markaasi lagaga hadlayo heerka tacadiyada ee haweenka deegaanka oo la sheegay in sanadba sanadka kasii dambaysa ay kor usii kacayeen munaasabadanna waxaa ka soo qaybgalay mas-uuliyiinta dowladda haween iyo qaybaha kala duwan ee bulshada madaxweynaha dowladdeegaanka soomaalida mustafa maxamed cumar oo ka hadlay madashani ayaa sheegay in hawsha la dagaalanka tacadiyada lagula kaco haweenka ay tahay hawl dhammaan bulshada u wada taalla inaan tooshka ku shidno tacadiyada ka dhanka ah haweenka waxaa munaasaba oo wanaagsan in ahmiyadda uu leeyahay aan ogaano oo aynaan ka soo qaadin uun hawl u taalla xafiiska haweenka ama dowladda waa hawl bulsho ahaan inoo wada taalla wey waad ogtihiin inta badan xuquuqaha haweenka inkastoo diintaba si ballaadhan loogu xusay haddana qaarkiin waxaan la xidhiidinaa reer galbeedka oo marka xuquuq haween lasoo qaadaba aragtiyo dad aan wax ka maqnayn waxba ka maqnayn wax loo raadinayo ama dameerdhaan raacda in la yahay oo afkaaro dibadaha ka jira in dabada la haysto aragtiya abaa mararka qaarkood gaar ahaan xagga ragga ka soo baxda arrintaa waxaa burinaya oo diidaya maalin walba dhibaatadaan la tacaalayna ina hor taalla haweenku inta badan marka laga hadlayo xuquuqdooda ragga waxaa u sawiran xaasaska u sawiran oo xaas in laga hadlayo umbaa maskaxdiisa kusoo dhacaysa siday uga falceliyaana way ka duwan tahay markay xaas laga hadlayo iyo markay ka hadlayaan gabadhiisii ama hooyadii horta inaan dumarka markaan ka hadlayno si ballaaran oo ka ballaaran dhibaatada qoyska un dhexdeeda ka jirta inayna ahayn inkastoo dhibaatooyinka ugu badan ee tacadiyada ka dhaca ee hadda dokumentarkii kuwa qoyska gudihiisa ay yihiin haddana fahamkeenu inuu yahay qayb ka mida bulshadeenna oo boqolkiiba konton gaaraysa dhibaato haysata inay tahay inaan ogaano waxaa iyaduna madasha ka hadashay xaliimo xasan wasiirka xafiiska arrimaha haweenka iyo carruurta dowladdeegaanka soomaalida oo sheegtay in tirada tacadiyada lagula kaco haweenka ay sii kordhaysay sanadba sanadka ka dambeysa haddii aan dul istaago kiisaska ka dhaca sanadba sanad ka dambaysa way sii kordhayaan markaan isbarbar dhignay labadii kun iyo shan iyo tobankii iyo lix iyo tobanka iyo toddobiyo tobanka kiisasku mar marka dambaysa kor bay usii kacayaan waxa weeye adeegyadii la siinayay loo fidinayay dadkaa dhibaatooyinka soo gaadhayaan ayaa kordhaya maadaamauu dadku kolkii hore ayna awoodba lahayn ay ku sheegtaan dhibka soo gaadha marka labaadna ayna heli jirin adeeg u haylinaya oo xuquuqdoodii sugaya ayna heli jirin in badan waxaa dhacaysa kiisaska lama soo riboorti garayn jirin waa la qarin jiray laakiin hadda maadaama oo wacyigelintii meel walba inaan gaadhsiin aan isku daynay adeegyo la furay dadka iyada oo la ilaalinayo privacygooda ama xogtooda ayna bannaanka u baxaynin in kiisaskii la maareeyo tusaale ahaan waxaa jira adeeg la dhahoob one stop center oo qofka victimka ee dhibka soo gaadhay wax allaali wuxuu adeeg u baahnaay oo dhan hal gooba la ysugu keenay oo berigii hore halka uu kolka u horeysa booliska ka tegayey kadibna caddaynka u doonanayay dhakhtarka haddana cadaaladda tegayey inta uu intaa u dhaxeeyana farku fiiq badan uu jiray oo qofkaas waa qofkii la kufsaday oo qofkii dhibkaas soo gaadhay la odhanayay hadda waxaan samaynay wenstof santarada oo qofku kolkuu soo galo kiiskiisu markuu dhammaado unuu ka baxayo dhankiisa waxaa ka hadlay munaasabadani shaafici sheekh luqmaan oo ka mid a culimmada deegaanka isagoo halkaasi ka sheegay diinta islaamka sida ay u karaamaysay haweenka ayna muhiim tahay ayuu yidhi in haweenka loo naxariisto diinteennu waxay nafaraysaa dumarka in loo naxariisto in loo baari noqdo in la hormariyo oo awooddoodana laga faa'iidaysto waxaa jira qur-aankeenna kariimkaa aan haysanno haween aad u badan baa ku soo arooray laakiin hal gabadh baa magaceeda laga sheegay inta kale magacooda laguma dhagax sheegin waa maryama waa nabi ciise hooyadii halkaa gabadh baa magaceeda caadi lagu xuso maryama la yidhi oo suuraddan loogu magac daray qur-aanka waxaa jiroo kale suuradaha ugu dhaadheer suurad ka mid ah suuratunisaa la yidhaaho suuratunisaa waa suuradda haweenka qur-aanka lagama heliyo suuradda ragga dumarku islaamka ka hor waxay ku jireen marxalad aad u adag xaaladda iyagoo ku jira nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam yimaaday waxaa la sugay xuquuqdooda oo dhammaystiran oo la hirgeliyey maxamed cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga
booliska dalka kenya ayaa sunta dadka ka ilmaysiisa u adeegsaday haween isugu soo baxay magaalooyinka waaweyn ee kenya oo ay ka mid yihiin nairobi iyo mombasa haweenka soo banaanbaxay ayaa ka carisnaa toddobiiy sagaashan dumar ah oo saddexdii bilood ee lasoo dhaafay siyaabo kala duwan loogu dilay gudaha dalka kenya yaasiin ciise wardheere ayaa warbixintan ka soo diray nairobi haweenkii isku soo baxay shalay oo talaadaah waxaa ka mid ahayd ee ayaan guure iyo xasan nuur oo loo yaqaano maama county kana mida dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda bini'aadamka ama human rights activist waxyaabaha ay u soo baxeen iyo mowqifkoodu waxa uu ahaa ayay v-oda uga warrantay anaa ku jira bannaanbaxan sagaashan iyo toddoba gabdhood hooyooyin birmagoydadii baa la gowracay cadowgii kenya ayaan ula baxnay arrintaa dumarka maanta waa aad baan u bannaanbaxnay wuuna socon bannaanbaxan wuxuu ka dhacay nairobi bambaasa lodwey iyo meelo kaloo badan kenyada badanna wuu ka dhacayaa raaweenkii baa loo soo dhigtay birmagooydada waxaan ka cabanay dhibku wuxuu ku dhacay waa hooyo inan ragood baan dacwo ka nahay waa in maxkamad la geeyaa nimanka wax noo qabtaan dowladda wax qabataa dhibku wuxuu ku dhacayaa hooyo waxaan u hadlaa xuquuqda bini'aadanka gaarisana dhibkan waa ka jirtaa gabdhaha la gogowracay qaar gaarisay ka soo jeedaan kenya oo dhan waaye dhibka wuu ka jiraa bannaanbaxan wuu socon ama tiigaas hana lagu dilo ama hana lagu qaraaco waxaana baaq u dirayaa dowladda kenya william samoy ruto madaxweynaheena u d a aan soo dhisnay haweenka maanta laga qabtay oo la xiro toddoba way dhan tahay in deg deg lagu soo daayo baaqaas ayaan dirayaa suldaan cabdinuur kaarshe goobjoog wuxuu ka ahaa isku soo bixii weynaa ee haweenka waddanka kenya ay ka samaynayeen cabashooyinkii toddoba iyo sagaashan haweena lagu laayay waddanka kenya qaarna la qabtay dadkii kulugta lahaa qaarna weli ay maqan yihiin iyadoo qaarna maxkamada la keenay marka bal dareenkiisu sida uu yahay iyo isku soo bixi ee, dadka reer kenya gaar ahaan haweenku ay samaynayeen sida uu u arko ama cadaaladaba sida uu ka dareemayo Ee, sagaashan iyo toddoba gabdhood ayaa waxaa lagu dilay saddexdii bilood oo u dambeysay waddankan kenya Ee, bishii setembar iyo bishii oktoobar iyo bisha nofembar saddexdaa bilood ayay dadkaasi dhinteen dadkaa marka ee, xooggoodu dumar buu ahaa intooda badan sagaashan iyo wax la jira ayaa dumar ahaa sida ay booliiska waddankan kenya soo saareen marka maanta waxaa halkan ka dhacay magaalada tan nairobi mudaharaad ballaaran oo ay ka- ay- ay ka soo qaybgaleen dumar aada u tiro badan oo le maxaana lagu laynayaa oo nalagu dilayaa waa in la joojiyaa dilka dumarka Eh, ilaa haddana lama garanayo sababta keenaysa in dumarka la laayo ma arrin siyaasadeed ba mise waa arrin kale oo dad dhiigga dumarka u ooman miya mise waa arrin kale oo aan la fahmi karin ilaa hadda waa lagu wareersan yahay marka sagaashan iyo toddobada qof annaga waxaynu ku lahayn eh, afar gabdhood oo aniguna aan ka mid ahay caa'ilada gabdhahaas qayb ka mida aan adeerkood ahay laba gooroo hore ayaa maxkamadda la keenay ninkii lagu eedeynahayay inuu gabdhahaas eh, dhib- dhibaatada u geystay haashim dhaqane maxamuud haweenkaa ka sokow ilaa iyo dhowr boqol oo raga ayaa iyana la sheegayaa bilahaasi in iyagana lagu dilay dalka kenya taasi oo dad fara badan loo qabtay yaasin cuseen wardheere v o a nairobi
waxaa magaalada garowe ka furmay tartankii tobnaad ee ciyaaraha kubadda cagta ee puntland kaasoo ay ka qaybgalayaan kooxo ka kala yimid gobolada puntland faahfaahinta warkan waxaa garowe nooga soo diray wariyaha v o eda nuux muuse birjaab ciyaaraha gobolada oo maalinimadii talaadada shalay si toosa uga furmay magaalada garowe ayaa waxaa ka qayb galaya ilaa sagaal gobol iyo ciyaartooy gaaraysa laba boqol shan iyo labaatan ciyaartooy sida ay saxaafadda u sheegeen xiriirka kubadda cagta puntland waxaana lagu daahfuray ciyaar dhex martay gobolka martida loo yahay nugaal iyo raas caseer madaxweyne ku-xigeenka puntland elias cismaan lugatoor ayaa furay ciyaarihii shalay waxaana ka qaybgalayay dadweyne aada u fara badan oo kala taageerayay kooxihii lagu furay ciyaarta wasiiradda ciyaaraha puntland hodan siciid ayaa ka hadashay rajaysayna in si wanaagsan ay kusoo dhammaadaan ciyaarahan run ahaantii maanta halkaa waxaa nooga bilowday koobkii gobolada dowladda puntland ee tobnaad Een, gobolada waxaa lagu bilaabay raas casayr iyo gobolka nugaal Ee, ciyaar qurux badan kulan qurux badan buu ahaa waxaan rajaynaynaa haddii ilaahay idmo in dhammaan kulamada noo soo socda iyo koobkan si wanaagsan oo qurux badan oo noogu bilowdo Een, run ahaantii madaxweyne ku-xigeenka dowladda puntland baa noo daafuray waxaan u mahad celinayaa shirkadda goolis oo garab naga siinayso oo dowladda garab ka siinayso koobkan taageeradiisa dhammaan gobolada puntland waxaan rajaynaya haddii ilaahay idmo kulan qurux badan oo saxmad iyo dhibaato iyo barobaleyn aan lahayn inuu ilaahay- in ilaahay nooga dhigo taageerayaasha caasimadda ku sugan iyo inta iman doontana waxaa u rajaynayaa inay ciidamada dowladda la shaqeeyaan amniga gacan naga siiyaan koobkan sida quruxda badan uu ku socon lahaana ay ka qayb qaataan haddii ilaahay idmo Ee, run ahaantii laba- laba laba kooxood oo sagaalka gobol ka tirsan baa ciyaaray nugaal iyo raas casayr waxaan rajaynaynaa koobku waa bilow haddii ilaahay idmo in ay dhammaantood ciyaar qurux badan ay soo bandhigaan labadooduna ciyaar aad u qurux badan oo deggan oo wanaagsan oo hoggaamin leh bay soo bandhigaan maanta inta kalena waxaan rajaynaynaa sidaas la mid ah haddii ilaahay idmo xiriirka kubadda cagta puntland oo saxaafadda la hadlay ayaa dadweynaha iyo taageerayaasha ugu baaqay inay ilaaliyaan nidaamka ciyaaraha sida uu tilmaamay mustafa mijacase maalintan furitaan bay ahayd dadku iska yar badnaayeen waxaan rajaynaa ciyaarahan si qurux badan bay u samaynayaan u soconayaan waxaan u mahad celinaynaa ciidanka amnigu sugaayey garsoorka ciyaaraha dhexdhexaadinayay ciyaarahani waxaa ka qayb galay laba boqol iyo labaatan iyo shan ciyaartooy waxaan rajaynaynaa ciyaarahan inay insha allah si nabadgelyaah nagu dhammaadaan Een, waxaana ka soo bixi doona xirfadlayaal aad u wanaagsan oo mateli kara puntland muhiimadda laga leeyahayna waa isdhexgal inay dhallinyarada gobollada isbartaan isu soo dhoweeyaan wax hanafan ayna ka dhalin marka taageerayaashana waxaan u sheegaya olni waxay inay u yimaadaan maamuuskooda taageernimo iyo sacabkooda caasimaddii puntland baa lagu qabanaya waa muraayaddii puntland Een, waxaana rajaynaynaa in image fiican insha allah oo cayaaran ka bixi doono ciyaarta ayaa kusoo dhammaatay hal iyo eber oo guusha ay ku raacday gobolka nugaal waxayna kooxdii laga raayay ee raas caseer ay ku qanceen natiijada ciyaarta walow ay soo bandhigeen ciyaar wanaagsan galabta waxaan ciyaarnay kulankeena ugu horeeya ciyaarnay kuwa qurux badan baa soo bandhignay Ee, waxa weeyaan dhigeenna waxa weeye ee, nugaal waxa weeyaan ee, iyagaa naga guulaystay olow jaanisyo badan waxa weye fursado badan aan abuurnay hafteenka hore ee, gool aan dhashanay Ee, waxa weeye kubad maanaha nala ka diiday jaaniso badanna waa abuurnay afteenka horena dee fursado badan anaa xaggeena maysan jirin waxa weeyaan waxaan filayaa dhammaadka ciyaarta gool naga dhaliyeen dee wax xaggii alla ka qoran lama celin karo hambalyaa leeyahay insha allah kulamada dambe aan rajeynaya saddex geem baan noo haray saddexdaa geem waxaan rajeynayaa insha allah inaan soo kabsanno guddiga anshaxa ciyaarta ayaa iyagana sheegay in ciyaartooyda ay ku adkeeyeen ilaalinta anshaxa ciyaaraha waxayna tilmaameen in ay bilowgii ay u muuqatay in ilaalinta anshaxa uu yahay sidii lagu ballamay galabta furitaankii wuxuu noogu furmay jawi aad u qurxoon oo qiimo leh oo rafuriyadii iyo ciyaartooydii dardaarmadii aan soo siinay oo aan la soo hadlay xalay qolo walba gurigooda aan ku tagnay annagoo u sheegaynay inay helayaan cadaalad ayaguna la yimaadaan macnaha wixii lagu yaqaana isboortigu marka maanta aad baan ugu mahad celinayaa labada tiim ee raas caseer iyo nugaal banooni waxay ciyaareen aad u qurxoon oo aan ku tilmaami karo banooni kaliin ahaa wuxuuna ku dhammaaday ciyaartii hal iyo eber wixii dardaarankii anoo ah guddoomiyaha anshaxan ah aad iyo aad baan ugu faraxsanahay galabta ciyaartii dhacday oo sida qurxoon ee u dhacday waa tartankii ciyaar ee tobanaad ee puntland lagu qabto tan iyo intii ay jirtay puntland waxaana ay arrimahaasi fursad siisay inay ku soo baxaan ciyaartooy badan oo xirfad u leh dhanka ciyaaraha nuux muuse birjeeb v o a garowe
weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington haddana waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha iyo codadkii marwaanyare iyo habboon nuura
yarmooda jacaylka xurguf mooya aanu xalu haysan adigay bare xeerka u yaalla xilli baa timid aad u wanaagsan adigay bare xeerka u yaala xilli baa timid aad u wanaagsan
heestaasi ay wadajirka uga luuqayaan marwaan yare iyo habboon nuura ayaa u dambaysay idaacaddeenii subaxnimo tan iyo idaacaddeenna galabnimona nabadgelyo
xagaaga u jeda adigaa ka mutaystay xaqadhow xidigeenna jacaylku hawaro xidigeenna jacaylku hawaro
xogu waxaanu jeclaaday naftada hee markaad iska saartay naftayda qalbigaygan xagaaga u jeda adigaa ka mutaystay xaqadhow xidigeenna jacaylku hawaro xidigeenna jacaylku hawaro